halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha noofembarna waa afar iyo labaatanna sanadka laba kun sideed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan
waba naga dhada war qabowgiiba sidateenba xagaad kuleelkii noogu keeni lahaydeen ba yidhahdeen aya qabowgii la imateenba maalinkaasa imanayba barafku biloomay waxay jira jaakeeday noo soo iibiyeen shirkadu jaakeedo waaweyn bay noo soo iibiyeen iyo kabayaal waaweyn noo soo iibiyeen
kaasi waxau ahaa farxaan xasan oo ka mid ah dhallinyaro reer jabuuti ah oo bishan shirkadda laga leeyahay dalka kanada ka soo qaadatay dalka jabuuti shalayna shaqadii bilaabay isaga oo ka warramaya waxyaabihii ay dalkaasi kala kulmeen warbixin ayaannu idinka haynaa waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan soomaalida ku nool gobolka minnesota oo qabanqaabiyey munaasabad loogu hambalyaynayo soomaalidii ku guulaysatay doorashooyinkii dalkan maraykanka qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku dhegaystayaal kusoo dhawaataan warkii dunida
warbixin ka soo baxday dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in isbeddelka cimilada uu saameyn aad u xun ku yeelan doono dalkan maraykanka warbixintan ayaa sheegtay in saameyntaasi ay ka mid yihiin duufaanada xooga badan abaaraha iyo dabka ka kaca dhulka kaymaha ee dalkan maraykanka warbixintan oo ay si wada jira u diyaariyeen wasaarado iyo hay-ado ka tirsan xukuumadda maraykanka ayaa ka mid ah ayaa ka hor imaaneysa siyaasadda iyo hadallada uu horey u jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump warbixintan oo ah mid uu sharcigu dhigayo in koongareeska loo gudbiyo ayaa lagu soo beegay xilliga fasaxyada dalkan maraykanka laakiin aqalka cad ayaa ku tilmaamay warbixintan mid aan sax ahayn sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee reuters
wararka ka imanaya gobolka california ee galbeedka dalkani maraykanka ayaa sheegaya in roobabka ka da-ay halkaasi ay gacan ka geysteen daminta dabkii ugu xooganaa ee taariikhda gobolkaasi ka kaca kaymaha california laakiin inkasta oo roobabkani ay daminayaan dabka haddana waxa ay sii adkeeyeen howlaha baadigoobka ee lagu raadinayo meydka dadkii ku dhintay dabkaasi roobabkan oo jimcihii shalay ku horay magaalada baradise ayaa dambaskii ka hadhay dabka qooyey kadibna arrintaasi oo adkaynaysa in la helo hadhaaga iyo lafaha dadkii dabka ku geeriyooday dabka california ayaa dilay afar iyo siddeetan qof waxaana sidoo kale la laayahay shan boqol iyo saddex iyo lixdan qof oo kale subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a soomaalida ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa qabanqaabiyey munaasabad loogu hambalyeynayo soomaalidii ku guulaysatay doorashooyinkii maraykanka wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa munaasabadaasi kula kulmay qaar ka mid a qabanqaabiyayaashii iyo kasoo qaybgalayaashii xafladda uu horeyna waxa uu hadalka ku horeynaya cabdiraxmaan ciise kaahin oo ah ganacsade islamarkaana ka mid ah qabanqaabiyaasha munaasabadaas barnaamijkan horta waxa weyan waxa waa barnaamijkii midnimada waa barnaamijkii dadka soomaaliyeed ee gobolkan degan codkooga amba fikirkooga aan midayn lahaa haddii aan kaaga taabto dadka barnaamijkan soo qabanqaabiyey waxaa iskugu jiraan dhalinyaro iyo maxaan ku qoraa dad waaweyn waxaa ku jirta ganacsatada waxaa ku jira madarase ururka masaajida iyo ururo rayada oo isku wada tegay oo maal iyo muruq iyo maskaxba soo geliyey si ay ugu dabaaldegaan weliba waxaa intaasi dheer waxaan u yeernay afarta musharaxe ee guulaystay dadkii u kambeyn garanay ama dadkii u shaqaynayay miiska way fadhiyeed marka waxay ahayd barnaamij aad iyo aad maxaan ku raa loo soo agaasimay oo aad iyo aad aan u rajaynayno inaan kaniyo kale aan sameyn haddana maxay tahay marka danta laga leeyahay in dadkii oo dhan meel la isugu keeno islamarkaasina barnaamijka caynkaasa la qabto horta guushii aan gaarhnay bishanii aan ku jirno lixdeedii waxay ahayd guushii ugu weyneyd ee north america soomaalida joogta ay gaadhay taasi oon ku guuleysanay inaan afar kursi oo soomaali u khaasa ay kusoo baxaan marka waxaa loo dabaaldegayaa afartii qof iyo dadkii halkaa keenay ee kasoo shaqeeyey amba ha noqdaan taageerayaashii amba dadkii albaabka u garaacayay amba dadkii maalgeliyey iyo xafladan si khaasa iska galeen soomaalidu aad bay gobolkan ugu faraxsan tahay inay saameyn ku yeeshaan dadka codayay ka mid ahaan jirin laakiin hadda iyagaa dadkii la dooftay ku biiray dabcan waxaad ka mid tahay dadka jaaliyadda qaybta ganacsiga ku jira oo muddana ee arrimaha ganacsiga ka shaqaynaya in dad soomaaliihii ay kuraasidan ku guulaystaan oo ay meelaha talada lagu goonayo ka mid noqdaan jaaliyadda ka sokow magaca faa'iidada kale uleedaa maxay tahay waxa wey ji waxaad arkaysaa dadka soomaalida ee gobolka ku nool inay noqdeen mudakar amba xilkas oy gaadheen mar ay codkooga iyo maxaan qodhaa farsamadooda ay kusoo kusoo ridan karaan waxay xaq ugu leeyihiin gobolkan saad og tahay haddaan nahay ganacsatada gobolkan kama kama dhacno ganacsatada kale ee waddankani amba gobolkan u dhashay lacago intaasoo billions of dollars ayaan gelinaa sanad walba marka codkayaga inaan miiska aan la fadhiisano oo wixii xaq aan u leenahay aan soo ridano ayay yaan gaarnay i think waa waqtigii waxaan gaarnay waxaa iyaduna halkan ila joogta haboon cabdille oo ka mid a aqoonyahanka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota islamarkaasina dabcan dadkii kasoo shaqeeya in gabdho soomaaliyeed ay tartamaan islamarkaasina ay guulaystaan ka mida dadka loo aaneeyo ee ilhaan iyo hodanba inay ka dambeeyeen guulahooda ay ka mid tahay waxaad iga warantaa marka ugu horeysa haboonay sidee bay dadka soomaaliyeed ugu dhiiradeen in ay soo saaraan qof soomaali ah oo u codeeyaan islamarkaasina qof soomaaliya laftiisa uu ku dhiirado inuu issharaxo waxaa noo keentay sidaa ogtahaba haddii dadka ay soo qaxaan waxay maraan marxalado kala gedisan marxaladaasitoo ah mid lasoo qaxo midaasitoo ah mid la yimaado wadankii wadankii marka la yimaado la dego markii la degana kabacdi aad raadisid sidii aad uga qaybgeli lahayd si buuxda wadankaas hadda soomaali haddaanah waxaan taaganahay meeshii aan dhihi lahayn waxaan rabnaa inaan saas ka dhigano waxaan rabnaa inaan tusno bulshadan aan usoo guurnay inaan nahay bulsho soomaali minnesotan ah siday bulshooyin kale u jiraan oo kaleeto oo scandinavianka ah oo lagu tiriya inay yihiin dadka minnesota degan waxa a keentay in aan raadino amase ay dad soomaaliya isa soo sharaxaan ay iraahdaan alele anagaan markaan codkeena dhiiban karnaa in aan aragnay intii muddaa codkeena inaan siin jirnay dad kaleeto ajaanib ah dadkaas ajaanibkana markay xukuumadda qabteen in sidii aan ka rabnay iyo sidii aan raadinaynay inay ay xaqeena u fiiriyaan aysan dhicin markaas waxaan go-aansanay in dad anaga naga mid ah oo namateli kara la socda xaquuqdeena iyo xaqeeni iyo sida loo soo celin lahaa aan doorano waa gartay waxaa aada looga hadlaa qaabka ay soomaalidu u tartanto haatan inuu yahay qaab shaksiyan oo qofku isagu isku arkay inuu tartamo islamarkaas inuu sidaa wax u raadsado waxaa kaloo jirta in soomaali aad u fara badan halkan ay degan tahay codkooduna hadda gobolkan uu noqday waxaa la yidhahdo swing votes oo meeshuu aado hadda la ogyahay inuu isbeddel noqon karo madaxweyne donald trump afartan kun cod lamid uu ku guulaystay tirada soomaalida ee codaysaahina hadda gobolkan intaa way ka badan taha sida la sheegayo sidee baa loo heli karaa in dadka soomaalidu halkan degan codkooda isu geeyaan islamarkaasina ay wax ku soo dhacsadaan ka sokow in dad ka mid a iyagoo ay tartamayaan laakiin cod muuqda oo la yidhahdo haa codkii soomaalida halkan jooga codkaas baan doonaynaa sidee marka dadka codkaa raba wax looga dhacsan karaa waxaa looga dhacsan karaan aan u jeedo horta inaan jidkeedii saarannahay soomaalinimo waxaan intii muddaa aan waa kala qaybsaneen runtii laakiin waxaan aragnay qaybsanaantaasiit inays waxba noo tareeneen waxaan aragnay soomaalinimo inaan wax kusoo goosan karno waxaan kaloo aragnay haddii soomaali isku duuban aan nahay in codkeennina meel aan geen karno qof markaasaan la xisaabtami karana aan dooran karno inaan xataa aan dadka kaleeto oo ama dadka midabka lagu waca ama madooga ama muslinka ah aan shirka la noqon karno aan dhihi karno codkii soomaalidan wada wadanaaye maxaad idinka nagu soo darsanaysaan yaa rabnaa inaan doorano marka sidaan u jeedo in anagii soomaaliya intaan is abaabulno fadhiisano aan iraahno see cod midaysan ma aha de codkaas kamana wado qof soomaaliya oo u cararaya waxaan ka wadaa dadkaneeto oo cadaanka ah oo mar kastaba cadaan iyo madow iyo cadaanka waan kusoo celcelina lakin dadkaan soomaaliga ahayn haddii sida saxdaan u sheego dadka soomaaligaan ahayn oo codkeena soo raadsada inaan helno dad u bisil yaqaan siyaasadda yaqaan xirfadda siyaasadda yaqaan si dadka loola xisaabtamo hadhow inaan intaan iska soo aroorno iska soo saarno aan iraahno qofkaasiita markaan codkeena siinayno markii laba sano kabacdi kasoo wareegto ama afar sano kabacdi kasoo wareegto maxaan ula xisaabtameynaa seen u arkeenaa inay wax noo qabteen inaysan noo qaban ka aqoon yahaan ahaan maxaad ku talin lahayd oo isleedahay haddii sidaa iyo sidaa la sameeyo codka waxaa lagu goosan karaa walaa aqoonyahan ahaan sidaa ogtahayba waxaan cilmi baaris badan ka suubshay siyaasadda sida dumarka soomaalida siyaasad u galaan iyo siyaasadda ballaaranba waa fiiriyaa waana raadiyaa inaan wax ka arko sida ugu weyn aan horta aan wax ka qabsan karna inaan raadino codkeenna inta uu yahay inaan ognahay nambarkeenna inta uu yahay inaan ognahay xaafada kastaba intaan ku degannahay inaan ognahay intii dumara intii rag ah inaan ognahay intii u wooda xisbigan dimuqraatiga iyo xisbiga kaleeto oo republikaanka ah markaaseeto qofkii anagoo deeta haysana anagoo rekorkeenna la socono inta ay yihiin inaan markaaseeto aan dhihi karno intaasoo qof ayaan aan haysanaa soomaaliya aan codkeenna gorgortan la geli karno iyo inaan ognahay aleelahey minnesota joogideeda iyo xuquuqda aan ku leenahay inaan aan ka raadino qoraalo badan aan ka suubino dadka og tahay adigaba mascada magaalada waa nala degan tahay dadka eurubianka norwegianka ah scandinaviankan kaleeto dhan wadankan degan waxay ku leeyihiin sentero waaweyn oo cilmidkooda baara sentero waaweyn oo waxaa jirta isku xirta ayagoo intaasoo kumaan ama boqolaal sano degan halkaneeto inay weli xiriir leeyihiin wadankoodii inay isku xiraan wadankoodii halkan taas may naga maqanta anaga ma haysano dhowr jeerba xataa waxaan isku daynay inaan la hadalno dadka dowladda soomaalida aan iraahno qof wasiir oo matala wasiir maahan iga raalahow qunsul qunsul la matalaa oo soomaalida iyo isku xiri kara ha loo yeelo waa aragtay minnesota inaan dad isku xiran isku xirmi kara aan nahay marka waxaan jeclahay inan taasiita aan cilmi baarista badan suubino inaan aan helno sentiro badan oo aleelahay ka shaqeeya isku xirideena
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan dalka kanada waxaa shalay shaqadii bilaabay laba iyo toban dhallinyaro oo shirkad ku taala dalkaasi ay kasoo qaadatay jabuuti haddaba xuseen barre ayaa waraysi la yeeshay dhallinyaradaasi iyo qaar ka mida qurba joogta kasoo jeeda jamhuuriyadda jabuuti ee dalka kanada warbixintan ayuuna nooga diyaariyey dhallinyaradan ayaa qayb ka ah saddex iyo konton dhallinyaro ah oo shaqo iyo deganaansho laga siiyey dalka kanada arrintan ayaa waxaa iska kaashaday dowladda jabuuti iyo hay-adda socdaalka adduunka ee i o m farxaan xasan dudub waxa uu ka mid yahay dhallinyaradan waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen intii aanay gaadhin dalka kanada waxaana imanay bishii sagaalkeygiibaan imanay novembar waxaan joognaa magaalada laydhahdo bertiville u jirta montreal ee afshan iyo lixdan kilomitr waxaan tiro aan nahay reer jabuuti labaiyo toban qof baan nahay hawsheeni waxay ku bilowmatay sanadii hore labadii kun toddobiy tobankii novembar afarteedii ayaa journaalka lagu soo qoray inay shirkadda olymail ee jabuuti mudnogto ay shaqaale u baahan tahay marka journaalkii markaan ka aragnay bay dee dhalinyartii jabuuti oo dhan bureauga anifib la yidhahdo ee bureau de jeune diplomiga ayaan dhiganay markii waxaan hayn tiro kun iyo saddex boqol in gaadhisaan hayn markii dabadeed waxay soo sameeyeen selection waxay kasoo saareen dad gaadhaysa ilaa afar boqol oo qof ayay laga soo saaray sidii ukaalimo fiicnaayeen markii dabadeed inaabtaan ku marnay ibtixaankii ugu horreeyey ay naga mareen qoladii oyamta ay naga martay macal anifibtoo joogta ayaa itixaan naga martay markii itixaankii aan marnay waxaan kusoo baxnay sideed iyo lixdan qof ayaa itixaankii u horreeyey kusoo baxnay sideed iyo lixdankii qof dabadeed waxaa lala hadlay doosiyadii iyo liisaskii baa loo diray shirkadii olymail markii dabadeed shirkadii olymail baa imatay december labadii kun iyo toddobiyo tobankii markay shirkadii imatay sideed iyo lixdankii qof ayay taxaankii ka wada martay markay taxaankii ka wada martay waxay qaadatay shirkadu saddex iyo konton qof ay qaadatay markaasi hawshii noo bilaamatay processkii noo bilaamay sagaalkii bisha novembar ayay ahayd markii ay gaadheen canada dhallinyaradan kasoo jeeda jabuuti waxayna ahayd markii ugu horreysay ee badankoodu ay qurbaha u baxaan islamarkaana ay nolol cusub iyo shaqo cusub ay bilaabaan farxaan ayaa ka warramaya duruufaha ay la kulmeen shirkadii oo dhan mas-uuladii sandikaagii mas-uuladii wadanka mas-uuladii magaaladan joogno iyo darakteeradii o dhan baa nagu sugayay airporta markaasaan airportka uga soo daadegnay wallahi si fiican bay noogu dhacday waxaana manhaqal dhan waxba ka maqnayn waxa u yar cadaybaa u yar burushilkaa lagu cadayna u yar u dhex yaalay cunto raashin wax kasta ugu dhanaa intii dabadeed sidii baan ku joognaa haddii shalay baan shaqadii bilownay shaqadii shirkadii shalay waa lagu soo dhaweeyey shaqadii nin kastaba dee wuxuu qabanayay intaa kasoo waxaa kasoo horeysa weliba maalinkaan imanay magaaladii waxaana soo dhaweysay maayirka magaalada iyo mas-uuladii oo dhan baa wallahi gacmo furan nagu soo dhaweeyey toddobaadkii hore aan joognay bisha sagaalkeygii ilaa iyo toddobiyi tobankeygii casuumadu baan ku jirnay oo maalinkii hore waxaan casuumtay maayirka magaalada casuumtay maalinkii labaad waxaan casuumay wixii mas-uuladii magaalada o dhan baan casuum toddobaadka o dhan casuumadu baan ku jirnay iyo tababar oo muhiim u ah magaaladan bertiville aan joogno waa magaalo luqada faransiiska lagaga hadlo waxay aada iyo aad waxay noogu sii jeclaadeenba luqadan aan si fiican faransiiska ayaan u mitriseynayna si fiican ba luqada ugu hadlaynay taasayba kasii heleenba waxay dhahdeenba luqadeeniba waa sii dabargo-ayse bagaabad ayaad luqad si luqada fiican si fiican baad ugu hadlaysayn bay dhahdeen markii dabadeed waxayna bareen dhaqanka si dadka loo salaamo si dadka loo xishmeeyo si wadada loo socdo anagoo weliba dee dhaqankuugii wadankiina waa lagu isticmaalay waan iska sii haysanay si dadka loola qabsanayay wixii o dhan noo iska sii garananay ayaa noo sii dhigan toddobaadkan oo dhan baa dhiganay isa dhaqaalaha loola loo xisaabtamo sa cuntada loo iibsado iyo dhulka laga iibsado raqiiska waxyaabaha dhan bay noo soo faafi faafiyeen si fiican bay noo soo dhaweeyeen shirkadiina dinka maasha allah aan bilownay laakiin waxay dhahdeen nasiib xumadeena waxaan ku dhacnay qabow waxay iyagaaba naga dhahda war qabowgiiba sidateenba xaggaad kuleelkii nooga keeni lahaydeen bay dhahdeen ayaa qabowgii la imateenba maalinkaasa imanayba barafku biloomay waxay jira jaakeeday noo soo iibiyeen shirkadu jaakeedo waaweyn bay noo soo iibiyeen iyo kabayaal waaweyn noo soo iibiyeen arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ay ugu baaqday qurbajoogga in ay ka qayb qaataan kobcinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurka baaqaasi oo ay soo dhoweeyeen qurbajoogta kanada qaar ka mid ah oo iyagu qorshaynaya in ay jabuuti dib ugu noqdaan sida uu faahfaahinayo cawaale aadan oo ka mid ah fanaaniinta reer jabuuti muddana ku noolaa dalka kanada fikirkaasi waa fikir aada u qurux badan oo aan runtii soo dhaweynayo boqolkiiba boqol aan soo dhaweynayo in qurbajoogta loo baaqo layidhaahdo wadankiini hooyo kaalaya oo maalgashada oo kusoo noqda waa fikir aada u qurux badan wadankiinuna maanta barwaaqada iyo wanaaga iyo horumarka uu u socdo muuqda iyo sidoo dhaqaalaha wadanku uu korkolba ugu sii kacayo sanadba sanada ku xigta in reer jabuutina ay qeybtoodii iyaguna ay ku darsadaan ay maal gashadaan wadankooga waa runtii fikir aad u qurux badan runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan horumarka wadankayga aan qeyb ka noqdo waxaan rajaynayaa inaan kaalintaydii aan qaato as fanaannimo aniga horta ma ihi qof siyaasi ah qof talo u socda ma ihi qof jago u socda ma ihi qof wasaarad raba ma ihi qof madaxweynenimo raba ma ihi nin fanaan ayaan ahay qofka bini aadankiina wax uu si moodayay baa si kale u dhici kara marka nin yahow anu markayga horena dee nin jaga u socda ma ahayn oo qofka jaga u socda ayaa la yidhahdaa kulli maxaa mowqofkaagii bedelay laakiin anu markayga horeba jaga uma socon wadiifada ilaahay baa bixiya ilaahay baa qofkuu rabo wadiifada u dhiiba marka in ma garanaysaay aan aan maanta isgarab istaago madaxweynahayga kulley waxaan u malaynayaa waktigeedii bay joogtaa waddankayguna maanta maanta midnimo ayuu u baahan yahay midnimo waxale waxay wax ku dhaanto waa la waayey madaxweynahayga iyo dowladdeeda inaan isgarab istaago anigoo weliba nin fanaana ah inaan isgarab istaago oo oo aan kaalinteeda qaato unbaa muhiima taas unba unbaa muhiimaan malaynaya shaqola-aanta ayaa ah arrin culays ku haysa dhallinyarada reer jabuuti iyada oo xukuumadduna ay sheegtay in arrintaasi ay mudnaanta koowaad siinayso
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi ka hadlaysay dalka kanada oo ay shalay gaareen ay shaqadii bilaabeen labaiyo toban dhallinyaro ah oo shirkad ku taala dalkaasi ay kasoo qaadatay dalka jabuuti xuseen bare ayaa soo diyaariyay warbixintaasi nalana socotiinayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a
nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a sida laga yaabo intiinii la socotay idaacadehenii shalay galab iyo xalay aad ku dhegaysateen safiirka soomaaliya u jooga maraykanka donald yamamoto ayaa waraysi gaara uu siiyey v o eda uu kaga hadlay qodobo dhowr ah oo ku saabsan arrimaha soomaaliya waraysigana oo ay la yeelatay sahre cabdi axmed ayaa waxaa qeybtii saddexaad ee ugu dambeysay inoo soo koobaysa caashe ibraahim aadan danjiraha maraykanka ayaa la weydiiyey in ciidamada dowladda soomaaliya ay awoodi karaan inay la dagaalamaan al-shabaab oo ay hantaan ammaanka dalka xiliyadan dhow danjiraha ayaa sheegay in uu ku rajowan yahay in soomaaliya ay nabad noqoto mustaqbalka dhow waxa uu yidhi waxay ila tahay arrintu way ka weyn tahay la dagaalanka shabaab oo keliya waxay arrintu tahay xasilinta nabadda iyo sare u qaadidda kalsoonida shacabka ma ahan oo keliya arrin u taalla militariga sidoo kale booliska waxay muhiim u yihiin xasilinta nabadda ee bulshada dhexdeeda militariguna way caawinayaan sidoo kale xuduudaha qaranka ayay sugayaan arrintani wakhti ayay u baahan tahay tusaale ahaan waxaad fiirisaa dalalka kale ee xaaladan oo kale ay ka jirto laakiin anigu soomaaliya waxaan ku niyad samahay in arrintan mustaqbalka xal laga gaari doono dhammaan waxyaabihii fududayn lahaa ee suuro gelin lahaana waa kuwa haatanba jira danjira yamamoto ayaa la weydiiyey saameynta uu qarannimada soomaaliya ku yeelan karo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada xubinta ka ah hanaanka federaalka waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in la helo wada shaqayn iyo iskaashi dhex mara dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada waxa uu yidhi waa su-aal wanaagsan sababtoo ah si loo helo qaran midaysan oo federaal ah kaasoo ah hanaanka ay rabaan dadka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay isdhexgal xooggan iyo isuduwid iyo wada shaqayn joogto ah oo u dhexaysa dowladda federaalka ah iyo maamulada xubinta ka ah hanaanka federaalka waa in dhammaan dhinacyadu isfahmaan oo ay ogaadaan baahiyaha jira iyo dalabaadka kala duwan ee imaanaya waana hanaan lasoo dhisay tan iyo shirkii carte ee labaatan sano ka hor ilaa laga soo gaaro shirkii london iyo weliba shirarka kale ee caasimadda iyo gobollada ka dhacaya annaguna waan garab joogsanaynaa sidii loo xoojin lahaa isdhexgalka waxaanan aaminsanahay in arrintan ee mustaqbalka dowladnimo ee soomaaliya ay muhiim u tahay danjiraha maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto ayaa la weydiiyey aragtidiisa ku aadan sida xal loogu heli karo khilaafka dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada
they've all agreed to is revenue sharing uh, and also security equipment uh, and also looking at ways that they can benefit. And I think what we're going to do as the United States is waxa uu yidhi arrimaha ay dhinacyadu ka dhawaajiyeen ayaa ah saddex qodob oo kale ah qaybsashada dakhliga iyo qalabka nabadgelyada lagu sugo iyo in la helo hannaan dhammaan dhinacyadu ay uga faa'iidaysan karaan waxaana ila tahay annagu maraykan ahaan haddii aan abuurno fursado dhaqaale oo ay wadaagaan dowladda dhexe ee federaalka ah iyo maamuladu waxaa la arki doonaa isdhexgal iyo wada shaqayn deg dega oo labada dhinac ay yeeshaan waana arrin aad ugu wanaagsan soomaaliya
aaday umahsantahay caashe ibraahim aadan inoo soo koobaysay qaybtii saddexaad ee waraysigii gaarka ahaa ee saare cabdixmed ay la yeelatay danjiraha maraykanka u jooga soomaaliya donald iyo mamoto
wararkan iyo warbixinadanah cidda ay seegaan iyo inta jecelina dib mar kale u daalacataan waxay kala socon karaan websitekeena v o a somaly com haatanna hees dabacsan ayaan goordho idinku nasin doonaa haseahtee xuseen barre mar kale hana xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn mahadsanid casho warbixin ka soo baxday dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in isbeddelka cimiladu uu saameyn aad u xun ku yeelan doono maraykanka warbixintan ayaa sheegtay in saameyntaasi ay ka mid yihiin duufaanada xooga badan abaaraha iyo dabka ka kaca dhulka kaymaha ah ee maraykanka warbixintan oo ay si wada jira u diyaariyeen wasaarado iyo hay-ado ka tirsan xukuumadda maraykanka ayaa ah mid ka hor imanaysa siyaasadda iyo hadallada uu hore u jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump warbixintan oo ah mid uu sharcigu dhigayo in koongareska loo gudbiyo ayaa lagu soo beegay xilliga fasaxyada maraykanka laakiin aqalkacad ayaa ku tilmaamay warbixintan mid aan sax ahayn sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee reuters wararka ka imanaya gobolka california ee galbeedka dalka maraykanka ayaa sheegaya in roobabka ka da-ya halkaasi ay gacan ka geysteen daminta dabkii ugu xooganaa ee taariikhda gobolkaasi ka kaca laakiin inkastoo roobabkan ay daminayaan dabka haddana waxa ay sii adkeeyeen howlaha baadigoobka ee lagu raadinayo meydka dadkii ku dhintay dabkaasi roobabkan oo jimcihii shalay ku horay magaalada baradise ayaa dambaskii ka hadhay dabka qooyey arrintaasi oo adkeynaysa in la helo hadhaaga iyo lafaha dadkii dabka ku geeriyooday dabka california ayaa dilay afar iyo siddeetan qof waxaana ilaa iyo hadda la laayahay shan boqol iyo saddex iyo lixdan qof oo kale
aad iyaad u mahadsan tahay xuseen barre codkaasi dhegihiina ku soo dhacayana waa heesta gabdhuhu iyo codka macaan fanaanka axmed cali cigaal
jira buxundhalabaaso lugaka gulaalo gacmanabaaru yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka gulaalo gacmanabaaru yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada gobtan faristaba melroobku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xarigalaygeed ahaadi gobtan faristaba melroobku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xarigalaygeed ahaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo aniguwe gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo aniguwe garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garawsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garawsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday gobtan faristaba melgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gobtan faristaba melgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gabdhuhu codka macaan fanaanka axmed cali cigaal waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddii subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysay magaalada washington intaan mar kale hawada ku kulmi doonno haddii alla idmo aan idin xusuusiya weliba heese kaloo badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka hambalyada ee galabta inta ka horeysa dhammaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo aniguwe haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaa taasha weeye gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada haddii godob aan ka qabay inaad gor ahaa keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada